بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي سديدات من كتاب الدرر البهية فصل في المسح على الخفين وفصل يهي مسحيد لما مسحي لبدا خف taas baa laga hadlayaa xukunkeeda shuruudeeda sunnayaasheeda qaabka loo masaxayo waxa buriya iyo muddada la ogol yahay waana ruqsaa lagu leeyahay qofka xataa muqiimkaada magaaladiisa jooga ayay ruqso u tahay ummaddan baaba waxyaalaha lagu gaar yeelay ka mid taha culimmadu leeyahay ayb walahu waxaa u ahaaday shuruudun iyo wa sunanun iyo wa mubdilaatun walahu waxaa u ahaaday walahu waxaa u ahaaday shuruudun shuruud walahu lilkhufeyn waxaa u ahaaday shuruudun iyo wa sunanun iyo wa mubdilaatun waxyaalo burinaya intaas buu leeyahay fa shuruuduhu marka walahu macnaha lijawaazi اlmasxi cala اlkhufeyni masixid labada kuf la masaxo shuruud bay leedahay waa afar sunayaal badanna waa jiraan mubdilaadku waa saddex shuruuddu waa saddex oo fa shuruuduhu halaaثatun waa saddex an yabtadi'a waa inuu bilaabo qofka maasixaada wax masaxanaya an yabtadi'a waa inuu bilaabo masxahumaa masixidooda waxaan leeyahay lubsahumaa wey an yabtadi'a waa inuu bilaabo lubsahumaa xirashadooda labada qof bacda kamaali dahaarati dahaaro kaamil noqoshadeed dabadeed dahaaro kamaalkeed dahaaro dhammaystiran dabadeed intuu weesadii ama qubayskii ama booraysigii uu dhammaystiray kii uu hadbuu isticmaalayay buu xiranayaa horta ee hadduu inta lagu dhaqo inta uu soo weesaystay ilaa qofeynku waa wax labada lugood la geliyo markuu soo weesaystay oo lugihii marayo buu lug dhaqay khufkeedii buu geliyey lugtii kalou dhaqay khufkeedii buu geliyey haba kama jiraan waxaa la rabay labada lugoodba marku dhaqay ka bacdi inuu labada qof gashado saasaa la rabay shardiga labaad wa an yakuunaa labada qof waa inay yihiin saatirayni laba wax asturaya saatirayni laba asturaya limaxalli ghaslilfardi faralka mayrigiisa maxalkiisa iyo booskiisa meeshaan oo inta in la mayro ay lagama maarmaanka tahay waa inay qarinayaan oo asturayaan limaxalli ghaslil fardi faralka mayrigiisa ama dhaqidiisa maxalkeeda iyo booskeeda kuwa asturaya waa inay waa waa gomadda waa labada canqow dhinacyadoo dhan waa inay ka asturayaan waaya ayb shardiga saddexaadna waa an yakuunaa labada qof waa inay yihiin mima ki yumkinu suuroobayo tataabuculmashyi socodka israacraaciisa calayhimaa iyaga lagu dul socdo calayhimaa cala alkhufeyni waa in lagu dul socon karo sida kabaha buudka loola socdoo kale waa inaa qaadan kadhid oo ku dul socon kadhid adaan kaba qabin sigisiyaanta adaan kaba qabin ayaa qofku iskaga socon karaa maantao dhan daba dadka sigisiyaanta masaxaya sharaabadyada kuwan khafiifka ah shardigaana meesha ka maqan marka muddada qofku rabo inuu wax masaxdo hameenaya maalin hadduu muqiim yahay haddii kalena saddex maalmood hadduu musaafir yahay waa inuu ku socon karo waa inay kuwa awood leeyihiin wax jilicsan oo biyuhu dhex gelayaan oo daldaloolo oo lama rabo wax culayskii ka batayna lama rabo ayib wuxuu ka tegay shardiga ahaa an yakuuna daahirayn waa inay labadoodu daahir yihiin kuwa najaasa ama mutanajisa lama rabo marka masixid un baa rabaa masaxaani muxuu yahay musamaa masxin waay dhankaa kore oo qufka waa inuu un masaxo masaxun wax lagu magacaabo intaasaa ku filan saasuu u taabanaya hadduu rabo waay marka shuruudan baa waxaa la rabaa khufeynka lagu sheegayo waa wax lagu hadla gashanayo oo qawi ah oo shuruuddaa laga helay deedna dadku hadda way iska sahladaan waxyaalahan khufeynkii noqonayn ayay iska masaxdaan oo iska isticmaalaan kuwaasay iska isticmaalaan waxay doonaan ha ka samaysaneen hadda khufeyn xabaddan oo kalean soo qaadan waa kuf qaabkaasi u samaysanta waa adagta ayb maxal waa shuruuddii waa inaad ka fiiriso waa inaan biyuhu dhex gelayn waa inuusan khafiif ahayn waa inuu asturayo saatireyni limaxalli qaslilfardi faralka dhaqidiisa maxalkeed ilaa halka odayka bohis iyo intaa waa inay asturayaan kuwa waxaa soo baxay hadda yar yaroo ka hooseeyo oo sida sigisyaantan yaryarkaayoo kale ah ama kuwa dad sigisyaantii laftooda iska masaxanaya kuwaasaa soo baxa ayib markaas khufeynkan baa qaadanaysaa meeshaa lugaha ka mayri lahayd horta marka hore adoo dhan waa weesaysanaysaa weese kaamila tusaale hadhow weesadaa markii budho oo intii laga weesaysan jiray aad ka soo weysaysatid lugaha mooyaane lugaha keliya ay kuu haraan baa lugihii masaxanaysaa labadan qof baa masaxanaysaa haddaba adoo muqiimo waddanka jooga waa isticmaali kadhaa muqiim iyo musaafirba kuwa baraba markaasaa iyagii baa isticmaalaysaa ayib hadda waa halkaas jiyeerkaasaa maalan la xirayaa bes saasuu dhahaya laakiin sida sunnaha waa tana wa sunanuhu an yakuuna masxuhu waa inuu yaha khuduudan jiid jiid wa an yadaca yadahu lyusraa gacanta bidixda waa inuu dejiyo taxtal caaqibi ciribta hoosteeda bidixdii wata ciribta hoosteedaa la dejiye walyumnaa midigtana waa inuu dejiyo calaa dahril asaabici faraha dushooda meesha ku aadan labadaa meeloodba ku kala haya sidaasoo kale da qofka aan ugu hayo uma yumiru lyusraa bidixdou marinayaa ilaa adraafi lasaabici ilaa faraha daraftooda tanuu saa usoo jiidaya halkaasoo keeno walyumnaa midigtana wuxuu marinayaa ilaa aakhiri saaqihi ilaa dhudhunku meesha ku dhammaado waa intaa tanna saa ha yidhaahdo tanna saa ilaa dhudhunka soo yidhahdo khalaas ayib hadda xaramka iyo marka la joogo dadkaas marmar baa yagoo xaramka say ictikaafsan yihiin saacado badan raba inay fadhiyaan weesadiina ka fogtay marka me weesada intaan kore meel laga weesaysan karaa la helayaa laakiin lugihii meel laga dhaqo baa marmar dhib ah dawsa qofku dibadda u bixin waa meesha weesada tegin dad kuwaanoo kale isticmaalo intaan markuu weesadii inta kale soo weesayso wa kuwaasaa iska masaxaya gacantii qoya meeshiisoo iska fadhiisanaya kale waxaa laga yaaba dhowr saac laba saac hal saac muddo badan inuu ku maqnaado hadhowna inuu soo galo inay ku dhibadato salaada inta uu ku maqan yahay haddii salaadu soo gasho waxaa askartaa xirasa albaabadii waxbaa isbedelaya way kala nadaaminayaan dadka ayib wa mubdilaatuhu waxyaalaha burinaaya waxyaalaha buriya halaaatun yana waa saddex saddex baa burinaya inkhilaacuhu siimankiis hadduu isagu iska siimo waa iska baxa iskaa iska siimay waa bure hameeniya maalintaa wadatay waa kaa dhammaatay waa budhe ta soo xiratay misna ma masaxay sida waa inaa weyse kaamila la timaada wanqidaau lmuddati muddada go-ideeda ayana weeye kan labaad muddadii baa dhammaatay hameeniya maalin hadduu muqiim ahaa hadday ka dhammaatay muddo hor laha soo bilaabo inta weysayso ama dahaaro kaamila qaato haddoo musaafir ana saddexdii beri wa curuudu maa shay soo darintu yuujibu waajibinaya alghasla ama alghusla qubays wax waaj wax qubays keena haddii qofka ku yimaadaan janaabo iyo xayd iyo nifaas iyo umulid gabadha umushay waxaas iyana waa bure wayamsaxu waa masaxdaa almuqiimu qofka muqiimkaa yowman waleylatan habeen iyo maalin waa afar iyo labaatan saac baa looga jeedaa wاlmusaafiruuna wuxuu masaxanayaa ثalaaثata ayaamin saddex maalmood oo bilayaalihinna hameenadoodii lala qabo saddex maalmood iyo saddex hameen wاbtidaau اlmudati muddada bilowgeedu hameenaya maalinta xaggee laga bilaabi saddexda musaafirkaasi xaggee laga bilaabi wاbtidaau اlmudati muddada bilowgeedu min aakhiri xadaثin xadaث aakhirkiis weeye xadadkaasoo sadara ka soo fulay minhu qofkan masaxaya wax masaxanaya kan wax masaxanaya ad markii hore uu dahaaro qaatay dahaaradaas xadadka ay ku buri doonto xadadkaa markuu dhammaado hadduu muddo dheer u fadhiyay xadadka bowlkii iyo kaadidii muddo dheer u fadhiyay bilowga hore loo tirin maayo marka u dambeyso ay dhamaad dhammaado xadadkaas baa muddada ka bilaabanaysa min aakhiri xadain oo sadara minhu ka soo fulay bacda lubsi lkufeyni labada kuf intuu xirtay dabadeed uu dahaaro qaatay labadii kuf buu xirtay weli waa weyse qabaa hadduu duhurka ku tukado dahaaradii hore oo casr ku tukado maqrib ku tukado weli muddadii uma bilaaban markay ka budho dahaaradaas baa muddadii u bilaabanaysa markaasay u bilaabanaysa khufeynka iyo kabaha iyo waxaasna in laiska horgufaa fiican dabaqalooc iyo bahal iyo inay u galeen waa laga baqayaa waxaan meeshaan iska horguf soo iska gashan waaye waxaa la mid ah qamiis iyo surweel iyo marow xiranaya ha iska horgufo dharka inuu iska horgufaa fiican faslun fi tayamumi buu u fasal yahay booraysigii buu fasal u yahay walahu waxa u ahaaday asbaabun asbaab keenta in la boorayso wa shuruudun shuruud asbaabtu waa saddex asbaab banaynaysa wa shuruudun shuruudoo tobana wa furuudun faralyaal oo shan ah oo macnaha arkaan looga jeedo wa sunanun sunnayaal oo tiro badan wa mubdilaatun waxyaalo buriye oo saddex ah faasbaabuhu asbaabtiisu alaaatun waa saddex waxaa keenaya in la boorayso waa saddex shay faqdulmaai biyo waayidood biyo haddii la waayo sabab baa la hayaa waa la booraysan walmara faqdulmaai biyo waayidood iyo walmaradu walmaradu xanuun weeye bugto biyaha in la isticmaalo waxaa diidaya hadday doonaan biyo ha yaaleen jiro ka qofkii uu iska booreysanaya waaye xubin buu ka baqayaa in manfacadiisii budho ama caafimaadkiisii daaho yaa biyaha indhaha ha marin baa la yidhi ishii araggeedu inuu daciifo ama caafimaadkeedu dib dhaco waxaasuu ka baqayaa calaamad foolxun oo wejiga iyo labada gacnood iyo laba lugood iyo waxaasuu ka baqayaa iska booreysanaya oo yaa u sheegay qof caadila cadlu riwaaya caarif oo yaqaan waa la qabsan karaa amba isagaaba tajribada ku yaqaan walixtiyaaju weeye kan kalena baahesh ilaahi maagii loogu baahdo biyihii baa loo baahda ilayhi ila lmaai licdasha xayawaanin xayawaan oonkiis xayawaankaasoo muxtaraamin xurmo leh biyihii waxaa loogu baahday xayawaan noole xurmala biyaha u baahan ha ku weesaysan baa lagu leeyahy boorayso adigu xayawaankan xurmada leh naftiisa badbaadi biyaha ha cabi kusiin mayo intaan waa intaan weysada u watay inuu qofku yidhaahdo diido intaasna adeer keliya wataayo anaaba weyse uga maarmayn kana uu leeyahay oo haraad baan naftu iga dhacaysaa biyaha isii waa in isaga biyaha la siiyo xataa qof keliya ma xataa xoolaho day u baahan yihiin iyagaa biyaha la siinaya xayawaan kastoo xurmo leh kuwaan xurmada lahayn oo kusafiinu kuusoo sheegay lixdii kuwaasaan la siinay taarikusalaadkii shardigiisa la helayo gaalkii xarbiga ahaa iyo murtadkii iyo zaanigii muxsinka ahaa iyo ee muxsanka ahaa iyo khinsiirka iyo kelbi ay iyo doofaar waay ee boqnogoysa weliba kuwaas xurmo ma leh intaas xurmo ma leh wa shuruuduhu tayamumka shuruudiisu casharatu wa toban an yakuuna waa inuu yahay waxa lagu gebagabaysanayo ama lagu booreysanayo bituraabin ciid siiga boor leh wa an yakuuna waa inuu yahay boorkaasina daahiran mid daahir ah wa an laa yakuuna waa inuusan ahayn mustacmalan mid la isticmaalo hore loogu booreysay wejigo maryam kaasoo mar labaad wejigii ka masaxanaya lama rabo ama waa ka daadaato halkaanu mar labaad ka qaadanaya wa an laa yukhaalidahu waa inuusan dheehin daqiiqun daqiiq waa burka la shiidaa daqiiq la dhaha markuu shiidan yahay iyo wa naxwuhu wixii lamida boorkii aa ku booreysan lahayd iyo daqiiqdii baa isku darmatay ama nuuradii baa ku darmatay ama shamitadii baa sibirkii baa ku darmada lama rabo markaas wa an yaqsidahu waa inuu u qasdo qofku isagu fatayamamuu saciidan dayiban u qasta soo lama dhihin waa inuu isagu u qasto inuu ka soo qaato halkan waay dabayl hadday iskaga saydho oo markaa isagu saa isku marmariyo kuma filna hama tarayso wa an yamsax waa inuu masxo wejhahu wejigiisa iyo weyadayhi labadiisa gacnood bidarbatayni laba garaac ama laba ku dhufasho ama laba soo qaadasho garaac laba jeero ku dhufanaya wejigoo marinaya gacnahana ilaa labada suxul boo marinaya madabkani waa sidaas wa an yuziila waa inuu zuuliyo annajaasata najaasadana waa inuu suuliyo najaasaan lacafin weye awalan marka hore waa meesha ku lahaa awalan ee qabla tayamumi booraysi ka hor najaasada ha suuliyo najaasa hadday ku taallo ha iska suuliyo booraysiga ka hor isagoo aan najaasada iska suulin haddou boorayso ma ansaxayso maalan istijadii waa inuu hormariyo ayib wa an yejtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qofka booreysanaya qiblada waa inuu ku dadaalo isagoo qibladii ogaaday dhankay ka jiro ha booreyso oo ibnu xajarku wuxuu ley hadduusan saa yeelin waxba uma jiraan wa an yakuuna waa inuu yahay yatayamamu qabla dukuuli اlwaqti mid booreysanaya qabla duku bacda maya bacda dukuuli اlwaqti waqtigu intuu soo galay dabadeed marka booreysiga la rabo waqtigu ha soo galo waqtigii soo galay dabadeed ha booreyso laa waa daruura waxaane daruurana qablalwaqti ma jidho maalan meyd baa lagu tukanayaa waana la booreysanayaa soo maa meydkii intii la dhaqay ka bacdi roobdoon baa la tukanaya waa la booreysanayaa soo maa dadku ha isku soo urureen wa an yatayamama waa inuu booreysto likulli fariidatin fariila fariida kasa faral kasa booreyso cusub wey sida weesadii maaha inaad iskaga wadis wa furuuduhu tayamumka faralyaalkiisu khamsatun waa shan alawaalkan ugu horeeya naqlu turaabi faralyaal waa arkaanti waa shan kamaa fi lminhaaji lilimaami الnawowiy shantii imaamu nawowi sheegay rawdadana laba kale ku dara turaabti iyo qasadka laakiin sheekhan shuruuda kuwa ka dhiga alawalu naqlu turaabi ciidda naqligeeda iyo soo rariddeeda wey ciidda ha soo rarto qofku adani ka labaadna niyat listibaaxati bannaysasho istibaaxa niyadeed weeye niyat listibaaxati bannaysasho linaxwi salaati salaad iyo wixii la mid a inuu bannaysanayo inuu niiso iyo dawaaf iyo wixii la mid a wa maxaluhaa niyada maxalkeedu cinda naqli turaabi waa ciidda marka lasoo raranaya wayajibu waxaana waajiba istidaamatuhaa niyadaas daa'imsigeeda istidaamatuhaa daa'im yeelashadeeda inuu qofkaas niyadaas joogtaysto ilaa masxi shay laga gaaraya shay masixiddi oo minal weji ka mid a shay wejiga ka mid ah ilaa laga gaarayo masixiddiis niyadu ha u joogto hadday tagto o ise soo noqon weydo waxba uma jiraan waay athaalidu midka saddexaad masxul weji wejigoo la masxo wey boorkii baa la marinaya alraabicu midka afraadna masxul yadayni macal mirfiqayni shiqilaha maya meelahan suxullada ilaa laga gaarayo waa in boorka la gaarsiyo alkhaamisuna atartiibu weeye kala tartiibin bayna almasxatayni labada masax waa in la kala tartiibiyo shantiina halkaasoo ku dhameeyey wa sunanuhu sunayaashiisu atasmiyatu alla magacaabid weeye awalahu awala tayamumi booraysiga bilowgiisa bismi illaahi waa inuu dhaho watayaamunu midigaysi weeye midigta waa inuu hormariyo labada gacnood midda midigta ah waa inuu hormariyo lugaha dee awalba boor lama mariyeen wejigana dhanka midigta xagga kore wa takfiifu lgubaari weeye boorka iska fududeyntiis doo boor iska buuxiyo wejiga boor ka ka badiyo muuqaalkiisi baa qofka fool xumaanaya marka muuqaalka qofku inuu fool xumaado lama rabo waay fargash haddii u xihan tahay marka hadhow gacnaha la masaxayo waa inuu iska siibo haddaan boorku meesha gelayn farahana waa inuu saa u kala geeyo gacnaha inuu hurgufo ama afuufo markuu ciiddii soo qaatay boorkii ka bacdi way fiicanta haddii boorku tirada ka bata iska hurgufo wa mubdilaatuhu waxyaalaha burinaaya boorka tayamunka alaaثatu wa saddex saddex mid ka mida macnaha saddex mid ka mida wey alawalu kan u horeeya maa weeye abdala alwuduu'a weysada buriya waxaa laale wixii weyse buriya booraysigana waa buriya wthaani midka labaadna ariddatu wey ilahay baan ka magan dinta oo laga baxo acaadana allahu tacaala allah naga badbaadiye athaaliثu midka saddexaadna zawaalu lcudur cudurdaarkii zuulo wey muxuu la booreysanaya cudurdaar yimid cudurdaarkii baa meesha ka baxay ma booreysan kara mar kale biyo la-aan bay ahayd biyow hela cudur baa jira bugto waa biskoodi ma booreysan karo ayib cudurdaarkii weeye cudurdaarkaasaa meesha ka baxo inuu biyo helayo ogaado xataa biyo yar hadday yihiin waay boorasigu waa burayaa markaas mar haddii cududaarkii meesha ka baxa والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب